barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga heli kartaan v o a somaly com kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa maalinta labaad ee ciidul adxa waana duhurnimo sabti ah kowda bisha agos ee sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bare saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxmed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur qodobada aan idinku hayno waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oo aan toddobaadkan ku eegi doonno doorka haweenka ay ku leeyihiin waxaan dhihi karaa haddii aysan haweenku aysan doorkooda aysan bannaanka soo dhigin oo yaxniyahoodana inaan nabadaynba dhacdeen ama aysan wax suurtogaleen sida xaqiiqda ah guri walba nabadda waxaa kasoo dhista hooyaa kasoo dhista ayadaa aa soo dirta ninka ayadaa soo dirta wiilkeeda ayadaa soo dirta walaalkeed
kaalimihii heesaha ayaanan barnaamijka ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
habiirka ugu sarreeya cudurrada faafa ee maraykanka dor antony foji ayaa jimcihii u sheegay sharci-dejiyaasha aqalka capitol hill inuu si taxadar leh rajo uga qabo in tallaalka koronavirus la heli doono bilaha soo socda hadalkan oo yimid xilli uu cudurka covid si ba'an ugu sii faafayo maraykanka waxaan rajaynayaa in marka aan gaarno dhammaadka xilliga dayrta iyo qaybta hore ee jiilaalka in aan dhab ahaantii heli doonno tallaal aan dhihi karno wuxuu noqon doonaa mid ammaan ah oo wax ku ool ah ayuu doktor fawji ka horsheegay guddi hoosaad ka tirsan koongareeska maraykanka oo u xilsaaran maaraynta koronavirus qofna ma damaanad qaadi karo amniga iyo waxtarka tallaalka haddii aan la samaynin tijaabadiisa laakiin waxaan si taxadar leh ugu rajo weynahay arrintaasi ayuu yidhi fawji ayaa sheegay in wejiga saddexaad ee tijaabada tallaalka oo ah tan ugu dambaysa ee hannaanka ansixinta tallaalka ay dhowaan bilaabatay dhegaysiga ay qabteen guddihoosaadkan ayaa yimid xilli maraykanku uu hogaaminayo kiisaska dunida ee dadka uu soo ritay cudurka koronavirus iyadoo dad ka badan afar dhibic shan milyan oo qof uu cudurkani ku dhacay maraykanka halka dad ka badan boqol konton iyo laba kun oo qofna ay u dhinteen coronavirus ra-iisul wasaaraha ciraaq mustafa alkaadimi ayaa jimcihii ku dhawaaqay in doorashada guud ee dalkaasi la qabto lixda bisha juun ee sannadka labada kun iyo koob iyo labaatanka taasi oo ah qiyaastii hal sano ka hor xilliga caadiga ah ee doorashadaasi la qaban lahaa in doorashada laga soo hormariyo wakhtigii loo qorsheeyey ayaa ahayd dalab ballaaran oo ka yimid mudaharaadyo dowladda looga soo horjeeday oo sannadkii hore ka dhacay dalkaasi kuwaasi oo socday muddo bilooyin ah iyadoo boqolaal ka tirsan dibadbaxayaashuna ay dileen ciidamada amniga iyo dabley hubaysan oo la aaminsan yahay inay xiriir la leeyihiin kooxaha mintidka ah waa in baarlamaanka ciraaq uu ansixiyaa baaqan ka soo baxay ra-iisul wasaaraha si uu sharci u noqdo kaadhimi ayaa waxaa xushay baarlamaanka ciraaq bishii mey ee sannadkan si uu u hogaamiyo dowlad dalka u horseeda doorasho wakhtigeeda laga soo hormariyey ninkii isaga xilkan kaga horreeyey caadil cabdulmahdi ayaa iska casilay jagada ra-iisul wasaarenimo bishii disembar ee sannadkii hore kadib markii uu cadaadis xooggan kala kulmay bannaanbaxayaal diidanaa xukuumaddiisa warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaa aan dib idinkugu celiya nuur xasan nuur bukhaari
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed bashiir oo warka caalamka inoo akhriyey halkanina waa washington dhegeystayaal haatanna kusoo dhawaada haatanna kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa soo jeedinaya wariyaha v o eda ee gobolada dhexe cabdiwaaxid ma
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada ee idaacadda v o eda toddobaadkan barnaamijka waxa uu idinkaga imaanayaa degmada galdogob ee gobolka mudug dhowaan ayaa lagu soo gabagabeeyey shir u dhexeeyey dhinacyada wadadegan galbeedka gobolka mudug degmada galdogob shirka oo ahaa mid lagu nabadaynayey xiisada ka dhexaysa dadka wada degan miyiga gobolka mudug gaar ahaan deegaanada galbeedka dhaca odayaal iyo waxgarad ay hormuud ka yihiin dadaalada nabadeed ayaa ka socday haddaba barnaamijka madasha dhallinyarada waxaanu toddobaadkan kaga hadli doonaa dadaalada nabadeed ee socda doorka ay ku leeyihiin haweenka iyo kaalinta ay ka qaadan karaan anigoo cabdiwaaxid ayaana barnaamijka idinkaga soo jeedin doona degmada goldogob barnaamijka madasha dhallinyarada toddobaadkan waxaa marti iigu ah guddoomiyaha ururka haweenka gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug maymuun cali nuur geefane iyo guddoomiyaha ururka haweenka degmada goldogoob kiin gaafaa geesood kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e da ugu horreyntii muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa socday dadaalo nabadeed waxaa qayb ka ahaa dadaaladaas ururada haweenka iyo wasaaradaha haweenka dowlad goboleedyada galmudug iyo puntland ee aan ku hormaro king gafa kusoo dhawow v o a marka xigta bal kaalin caynkee ah bay ku leeyihiin dumarku dadaalada nabadeed ee socda ee lagu xalinayo khilaaf beeleed muddo ka badan soddon sano ka taagnaa deegaanaha hoostaga degmada goldogob waxay ku leeyihiin door aad iyo aad u toosan bay haweenku ku leeyihiin waxaan dhihi karaa haddii aysan haweenku aysan doorkooda aysan bannaanka soo dhigin oo yaxniyahoodana inaan nabadaynba dhacdeen ama aysan wax suurtagaleen sida xaqiiqda ah because waxaan dhihi karaa labada dhinac oo maanta toddobaadkii haddana soo dhaafay waxaa goldogob heshiiskooda uu ka cadyahay ama adduunweynahaba sida aad uga aragtaan gacmaha isqabsaday taas oo isu soo jiideen culimmada aqoon-yahanada maxaan ku dhahaa ilaahuy adbeerka oo u dhiman aqoon-yahanka iyo culimmada dhalinyarada ururada haweenka waxgaradka taas oo aad ay u soo dhoweeyeen in ay hawshaa ka qayb qaataan si aad iyo aad iyo farxad leh waxaan dhihi karaa hadda asbuuci hadda aynu ku jirnay waxaa nala jooga wafdi galmudug ka yimid farxadda iyo soo dhoweynta maanu daalin haddaan nahay gabdhaha labada dhinac maasha allah taas waxaad ka arki kartaa caloolfayoobaan hade haddii hooyo aysan keeninin hawshaa inay suurtogeli lahayd uma malaynayo guri walba nabadda waxaa kasoo dhista hooyaa kasoo dhista ayadaa soo dirta ninka ayadaa soo dirta wiilkeeda ayadaa soo dirta walaalkeed haddii intaas aysan wax wanaagsan usoo sheeginna ma suurtogeli lahayn nabadda ma suurtogeli lahayn laakiin intaasba waxaan kusoo dhaweyna anagoo labada dhinaca oo doorka cayaarayna dumarka ayaan waxaan kusoo dhaweynay wiilkii sameeya falxun inaana anagu dhalin ee hilibkayaga aan ka goynayno tiirkan aan kusoo xirayno sharciga islaamkana aan la tiigsan doono guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka mudug dowlad goboleedka galmudug kusoo dhawo adigana bal marka ugu horreysa muhiimad caynkee ah bay idiin leedahay in dadkan deegaanadan wada degan ay nabdoobaan oo ay nabad daaqa iyo biyaha ku wadaagaan waa dhowahay bismillaahi raxmaani raxiim marka hore ummadda soomaaliyeed waxaan salaamayaa meel kastoo ay joogaan gaar ahaan idaacadda v o e da shaqaalaheeda madaxa sare iyo kuwa hoose intaba waxaan salaamayaa shirka nabadda ee beelaha dogob waxaan usoo noqonayaa doorka haweenka doorka haweenka markii la dhaho waxaad dareemi kartaan bulshadu meel kastoo ay joogto haweenku waa lafdhabarka bulshada qofka bini aadankaana haddii dhabarka uu ka jabo ma dhaqdhaqaaqi kara inta kale saas darteed anagu waxaynu nahay haweenkii maamul goboleedyada ama maamulka galmudug iyo maxay ahayto gabdhihii nabadda hadda taytalahaan inta badan waxaa nooga sii muhiimsanaa shirka nabadda oo meesha la dhaho galdogob anigoo ku hadlaya haweenka gobolka mudug afkooda galmudug iyo weliba puntland oo aan maanta ku suganahay degmada galdogob waxaan leeyahay waxaan ka qaadanaa door muhiim ah shirkan horta fayskiisii labaad waaye markii bandiiradley iyo laga soo qabto galdogob markii hore ayadoo dadku kala shakisan yihiin ayaa waxaa u babac dhigay reer bandiiradley inay gogasha nabadda fidiyaan midii beddelkeedii oo laba ujibaaran ayaan galdogob ugu nimid haweenku ewel baaban ilaa iyo intaas waxaan u taagnay nabadii gaalkacyo nabadii godod nabadii maxay ahayto meel kastaan tahriibayna inagoo haweenkii nabadda ah waxaa ku sugan maanta geldogob gabdhihii gobolka mudug waxaan samaynay run ahaantii horta dagaalku wuxuu saameeyaa waa haweenka u dhaawacaa wiilasha dhimanaya wiilkeena hadduu dhinto waa gablanaan nahay haddii walaalkeen dhinto waa walaal la-aan haddii ninkeenna dhinto waa asaay haddii maxay ahayto aabaheen dhinta annagii naftarkeeniya agoon ah waxaa noo sii dheer qaxi iyo barakicii waxaa nagu dhacay inay gabdhihii geedaha hoostooda ku fooshteen inay isku go-een inay dhiig baxeen inay dhibaato aan la arag oo la maqal gabdhii ku dhacday waxaa nagu dhacday dagaal waxaana daashaday loo fiirsado sanad dugsiyeedka xilliga sanadka dabayaaqadiisa oo imtixaanaadka ardayda baana qaban jiray xilli kasta markaasaa intaan qaxnoo barakacnaa cunuga madfac ku agdhacaa hooyada madfac ku agdhacaa cunugii oo imtixaankii meeshuu lix boqol ama siddeed boqol ka keeni lahaa markuu saddex bilood ama labaatan maalmood madaafici ku agdhacdo qorraxoodo werwero oomo sana dugsiyeedkaas boqol buu keenaa ama konton u keenaa ama shoog bayba wada qaadeen ardaydii dhibaatadaas haddaan nahay nugulka hooyooyinka waxaan ka nugul markaan dhahayo waa caruurta iyo haweenka waxaan aad iyo aad uga cabanay oon ka qaylinay oon ka hor sheegnay nimankeenna ama wiilasheenna ama walaalaheenna ama odayaasha dhaqanka ama muxuu ahaayey dadka hawshaas qabanaya inaysan mar dambe gablan iyo agoon iyo asaay iyo walaalla'aan iyo saxariir iyo baraka aanaan u noqon haddaan naha hoyooyinka waan ka codsanay waan ka codsanay cod dheer baanan ugu sheegaynaa nabadda in la saxiijiyo nabadda in la adkeeyo waxaan arkayn waa soo dhaweynaynaa horta shirka siduu hadda u dhacayo maasha allah waa la isfahmay wixii laysku tabanayay waa la isu qiray wixii la kala qabay waa la bilaabay gogol qurux badan baa dhacday ayadaas baan rabnaa in la saxiijiyo ayadaas baa waxaan leenahay gabdhaha soomaaliyeed ama gabdhaha ka dhashay labadan beelood ama gabdhaha ka soo jeeda labada maamul goboleed ee maamul goboleedka galmudug state iyo maamul goboleedka puntland waxaan leeyahay walaalayaal u istaaga nabadda meeshaad hubka iyo qarashka uga bixin jirteen iyo iyo rasaasta iyo wiilasha dhaawacma saxariirtooda waxaad ku bixisaan go-aamaa la qaatay kitaabkiibaa gacanta lagu qabsado qorigiibaa lagu istaagay taasaa la rabaa inaad qarashka ku bixisaan nabadda
dumarka inta badan waxaa lagu dhaliilaa in doorka ugu weyn ee colaaddu ay qaataan marka ay noqoto kicinteeda ama hurinteeda dahabka inaad gadaan ragga inaad abaabushaan ee kicisaan hadda ma u diyaarsan tihiin taa beddelkeeda inaad qayb ka noqotaan daminta dabka dadka dhexdiisa ah iyo colaaddii in aad ku beddeshaan nabad iyo dadku inay isu soo dhowaadaan
taas haddaan kaaga jaba ka jawaabo walaalow haa taas waxaan ka gaarnay go-aamo akoonkayga waa xirannay haddaan nahay gabdhaha soomaaliyeed waana isku dhaarsannay inaan akoonkayga xiranno dahab dambe oo aan gadayno iyo abaabil dambe oo aan samaynayno ma jirto waxaa noo go-an wiilka soomaaliyeed ee qaladka ku tillaabo walaalkiis aan wax ka qabin shanta xabo ku dhufta inaan caloosheeda ka duubanno oo sharciga islaamka shalay sidii aad arkaysay oo kor loogu qaaday qorigana loogu istaagay inaad tiirka saa loogu soo xiro oo hooya aysan oranin anigaa dhalay ee caloosha ay ka duubato go-aankaasa annaga noo cad akoomada iyadana waan xiranay waana ku midownay haddaan nahay gabdhaha soomaaliyeed lambar one ayagaa qaatay inay akoommadooda xirtaan gabdhaha soomaaliyeed oo kalena waxaan ugu baaqaynaa inay akoommadooda xirtaan u istaagaan nabadda lacagtii aan ku bixin jirnay ninka dhaawacma iyo ninka maxaan ku dhahay furinta jooga waxaan ku bixinaynaa isdhexgalka bulshada inay isu dalxiisaan inay isjeclaystaan inay isu yimaadaan baabuurta shidaalka inaan ugu shubna xirfadana ugu dhigna baan u diyaarsanay taas
maymuun waxaa jira dadaallo duqeydu dhaqanka ay hormuud u ahaayeen hadda qaybaha bulshada iyo culamaa udiinka oo dhan ayaa diyaar u ah dadaaladeen nabadeed adinka marka ay noqoto ka dumar ahaan kaalintiina inaad ka qayb gashaan shirarka ka suko maxay tahay
aada iyo aad kaalinteennu waa inaan nabadda xoojinno oo aan intii aan soo sheegnay oo markii dagaal dhaco naga dhimanaysay ama wiilkeennii ama ninkeennii ama aabaheen ama maxay ahayto oo gablan iyo dhibaataiaas ay ahayd si aanay mar dambe noogu soo noqonin marka aan leenahay akoonkii waan xirannay ujeedka aan ka leenahay keliya ma aha akoonku inuu lacagta yahay ilaa nabadda ay xaqiijiyaan nimanka dagaalamaya inaan gabari gogosha u firaashin oo ninka soo dagaalamo walaalkii soo dila aanay qarin oyna guriga gashan inaasan ninku hadduu maanta soo dagaalamo oon caawa la qaboojinoo dharka laga bedelinoo dee aan maxay ahayto la marxabayn berri kuma noqon karo haddii layidhaha dhiig walaalkaa kaa uraya of bannaanka iga tag go-aankaas baan qaadanay ilaa nabadda la xaqiijiyana akoonkumnadeenu waa xiran yihiin waxaan soo saarnay go-aamo la yidhaahdo hooyada nabadda oo haddaan haweenka nahay aan ka rabno gabdhaha dibadaha jira inay nala xoojiyaan hooyada nabadda oo aan koonfur iyo galbeed gobolka mudug iyo bari iyo qoraxsan intaba aan gaarsiin doono hooyada nabadda oo ah inaan wiil dambe aysan oday dambe wiil bac ku qaadanin wiilkii wax dila shareecada islaamka lala tiigsado ninkii xoolo dhaca oo maal dadow dhaca shareecada islaamka lala tiigsado kan aabihii la dhaco iyo kan adoogii lasoo wareejiyo si aan tuugga loo qarsanin waxaana daashado wiilasheeni dhameeyey ninkii wax ku soo dilaa dhinacan midig dhinaca bidix buu ku dhuntaa markaasa la alla waa in adeerkee ii qari banaankaan keenayna haddaan gabdhaha nahay dhiigcab banaanku naga yaala walaalka dila banaanku naga yaala tuug banaanku naga yaala bacmadow wiilasha lagu kala qaadayna waan ka soo jeesanay gudoomiya kin ma jiraan waxyaaba si gaar ah adinka haweenka aad uga dalbateen odayaashii dhaqanka iyo culamaa udiinka shirka hormuudka u ahaa oo nabadda lagu xoojinayo haa way jidhaa waxaan nidhi annagu haddii aan nahay ee gabdhaha soomaaliyeed waxaan diyaar u nahay shirku maanta ito inuu dhaboobo uusa dheeldheel noqonin taas waxaa aan ku arkaynaa baan ku nidhi xaqiiqdeedii in dadka reemiyiga la aado wax loo sheego la wacyigeliyo la sameeyo tabliiq socda oo dadka wax u sheegoo wacyigeliya wiilka ee baadiyaha jooga oo ku ababay qoriga iyo dhiigga dadow oo aan garanaynin maaratay xushmadda ay leedahay maaratay walaalkiisa xushmadda uu leeyahay aan garanaynin wuxuu ku islaami karaa oo wax ku garan karaa wacyigelin badan oo la siiyo sanadyo aan maalin ahayn bilna ahayn marka inaan tabliiqu istaagin waxaan ka codsannay madaxda iyo iyo culimada inaan tabliiqu istaagin wacyigelintu istaagin annaguna garabkiinaan naho waa in la soconaa baan dhihi waa inaan in badan wax u sheegnaa wiilkii ku dhashay qoriga maantana ku qangaaray in haweenkiinnii oo midaysan aad tagtaan deegaanadii miyiga ahaa oo aad xoolo dhaqatadii dhibaatadu ay ka dhexaysay ee daaqa iyo biyaha ku murunsanaa aad soo wacyigelisaan ma u diyaarsantihiin oo ma ka wada hadasheen aada iyo aad si fiican waad mahadsan tahay mudane maxay ahayto cabdiwaaxid rum ahaantii annaga horta waxaan caan ku nahayba inaan dhex istaagno xabadoo socoto ayaan dhex istaagnay markii nimanku kala celin waayeen intaasoo jeer nabadda raadinteeda waxaan istaagnay boqol sano ka hor dagaal dhacay godad baan tagnay oo waxaan tagnay dhinaca kale qarqoora iyadoo haweenkii isku dar ah oo haweenka aan guddiga nabaddo aan afayeenka ka ahay aniga markii ka guddoomiyennimadayda maymuun gobol mudug xagga la ii dhigo haddana waxaan diyaar u nahay nabaddu ma aha dadka reer magaalka colaadu colaadu ma aha dadka qabowsaday oo kafeega iyo barafka haysta waa wiilka geedka hoosiisa ku jire lagu yidhi ninkaas geelkaas iska leh iyo iyo maxay tahay aqal soomaaligaas waa ninka aabbaha dilay weligii ninkaabu difaac uga jira kaasaan waxaan rabnaa inaan barno aabbaha sabab ilaahay buu u dhintay mana noolaan lahayn inta nool baa badbaado u baahan kaasaan waxaan rabnaa inaan barno inuu walaalkiis yahay wiilka dhinacaas hadda degani wiilkaa yare colaada la bara baan rabnaa inaan wacyi gelino waxaan rabnaa inaan maskaxdiisa ka saarno colaadoo nabadda iyo farxadda gelino oo wiilasha loo sameeyo mashaariic iyo waxbarasho iyo shaqo abuur weliba ninku markuu akoonkiisa macnihii ilbaxo oo waxbarto ama markuu business haysto ama markuu dhaqaalo meel ku ogyahay inuu dhintana ma jecla mustaqbal buu u baahan yahay inuu dhaawacmana ma rabo wuxuu isleeyahay kistaa haysataa qaybi kaa baxaysaa laakiin wiilka geedka hoosiisa ku qalalay ee balaayada ku dhacdo injirta ku gashay oo colaadu hayso wuxuu leeyahay aarso aarso waxaan rabnaa noolow inaan ugu bedelno insha allah wiilasheenna oon gacmaha isqabsanoono furumaha istaagno meel kasta tagno wiil aanan u sheegno waxa bacmadowda lagu kala qaadanayaa inay tahay wiilasha oon idhaahno waxaad ogaataa inaan lagu kala iibsanaynin haddaad walaalkaa dishatiirka in lagugu soo xirayo inaan shareecada islaamka lagu maamulayo inaan barnaan rabnaa wiilasheenna iyo nimankeenna iyo walaalaheenna iyo aabayaasheenna kin tillaabada tan idii xigta ee dadaalada nabadeeda socda ka sukow maxay tahay oo hadda aad qaadaysaan ka haween ahaan
lambar wan waa inaan aadnaa miyiga wacyigelin waa inaan u qabanaa joogto ah si wiilkii ku dhashay xabadda kuna qaangaaray aan uga dhigno maskaxdiisa waxa ku jira aan uga shubno oona cajalad kale oo ku shubno nabadda wanaagga ay leedahay iyo qorigu xumaanta uu leeyahay waxaa jira waxyaabaa hadda lagu muransan yahay oo aan weli xal laga gaarin isu soo dhaweynta dadka hadda kala taagtaagan qayb ma ka qaadanaysaan haa doorka ayaan ka qaadanaynaa mid weyn waxaan doonaynaa inaan isku soo jiidno ilaa xad aan laguna kala tegi maayo waxaa hadda lagu kala taagtaagan yahay waa wax easy ah insha allah biidnilah sida anagu aan rabnaan ku dhammaynaynaa aadam asta ugu dambayntii waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena madasha v o e da maxay tahay fariinta nabadda ee aad diraysaan marka aad fiirisaan dadaalada socda iyo doorka haweenka uu ku leeyahay nabadda deegaanadan galbeedka gobolka mudug aada iyo aad doorka waxaan farayaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogaan gacmaha isqabsadaan nabadana u istaagaan gaar ahaan dadka ay qusayso ee furuumahan isu dhexeeya ama daafaha gobolka mudug afartiisa dhinac markii la yidhaahdo dadka u dhashee jaaliyadaha ama maalqabeenka ama samaha jecel inta samaha jecel inta xumaanta jecel oo midiyaha isugu dhiibta allaha soo hanuuniyaan leenna inta samaha jecel waxaan leenaha ka qayb qaata maalin kasta markii dagaaladu dhacan contribution baan isku darnaa hay-adaha ku qaraabta nabadda ama ka shaqeeya ee ciwaankoodu yahay hay-adaha nabadaan u istaagna yidhaahdana waxaan leenahay waa inaad ka qayb qaadataan oo meel kastoo colaadi ka dhacdaan u soconnaa aadna soo garab istaagtaan bajadka aad nabad baan wax uga qabanaa leedihiin annagoo odayaalka hoos ugama nihin waxaan nahay haweenka nabadda waxaan nahay gabdhaha nabadda gobolka mudug waxaan nahay gabdhaha mas-uuliyiinta gobolka mudug waxaan rabnaa insha allah guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen iyo sharaf oo dhan baan leenahay inaan u istaagno oo meel kasta istaagnaan rabnaa marka waa inay garabna siiyaan hadday gaadiid tahay hadday fan tahay hadday wiilasha waxaan wax ugu sheegi lahayn tahay waxaan leenaha jeebabka hala furo hay-adaha ay qusayso iyo dadka u dhashay deegaamadaas ee muxsiniinta ah ee kayrka
fariintaydu waxa weeye abaaya maymuun sida ay sheegtay in naloola istaago khayrka way u taagan yihiin gabdhaha soomaaliyeed lafdhabar bayna u yihiin haddii xataa aan naloola istaagin annaga u taagan marka waxaan dhihi lahayn si sharafsan oo sharaf leh gacmo wadajir bay wax ku gooyaan aan isku raacno waxba nagama halaabayaan soomaali weyn meel kastoo joogto waxaan ugu baaqayaa nabad iyo iscafis inay iscafido isu samirto isu dulqaadato wixii horeyna xalaldhelay ay ka wada noqoto meelay joogtaba aaday umahadsan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen guddoomiyaha ururka haweenka gobolka mudug dowlad goboleedka galmudug maymuun cali nuur geefane iyo guddoomiyaha ururka haweenka degmada goldogob kinga faag geesood barnaamijka madasha intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa anigoo cabdiwaaxida ayaana idinla socodsiinaya barnaamijka toddobaadkan waxau idinkaga yimid degmada goldogob ee gobolka mudug
aad buu u mahadsan yahay cabdiwaaxid macalin isaaq oo barnaamijkaasi madasha dhallinyarada nala socodsiinayey halkaad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatanna ku soo dhowaada xubintii cayaaraha iyo nuur xasan nuur bukhaari
mahadsaned maxamed bashiir dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo haddii aan ku horeyno kooxda baris san germain ee dalka faransiiska ayaa xalay ku guulaysatay koobka frangeli cab kadib markii ay ciyaarteedii faynaalka ee kama dambaysta ahayd ay rigoorayaal ku garaacday naadiga leon labadan koox ayaa daqiiqadihii loogu talagalay ciyaartii isku mari waayey barbardhac goola la'aan ah sidoo kale rigoorayaasha ayay ciyow ku kala bixi waayeen kadib markii labada dhinac ay min tobankii jeer ay tuurteen ay wada dhaliyeen laakiin goolahayaha b s g kaylor navas ayaa tuurashadii koob iyo tobanaad ee kooxda leon waxa uu ka qabtay ciyaaryahan bernan tareyore waa sanadkii lixaad oo isku xigta oo ay kooxda b s g ku guulaysanayso tartankan ma ahan tartankan oo keliya ee dhammaan tartanada kooxaha heerka koowaad ee faransiiska ay ciyaaraan ayay b s g ku guulaysanaysay lixdii sano ee lasoo dhaafay b s g hadda waxaa u harsan tartanka koobka champions leaguega oo ay ku guulaysan karto haddii ay wada badiso ciyaaraha u dhiman kulankeeda ugu soo horeeya kooxda atlanta ayay arbacada la ballansan tahay waana wareega kuwartar finalka dhinaca ingiriiska caawa waxaa la ciyaari doonaa faynaalka koobka f a cupka waxaana wada ballansan chelsea iyo arsenal labadan koox ayaa isku arki doona garoonka wemberley waxaana kala wata macalimiin dhallinyaro ah oo kale ah frank lambert oo leeliya chelsea iyo michael arteta oo tababara arsenal labaduba waxa ay iyagoo ciyaaryahano ah koobab kula soo guulaysteen kooxaha ay hadda leeliyaan labadan tababare midkoodna kuma uusan guulaysan wax koob ah laakiin caawa ayuu mid ka mid ah xaqiijin doonaa arsenaal waxa ay tahay kooxda ugu hanashada badan tartankan saddex iyo toban jeer ayay ku guulaysatay dhinaca talyaaniga waxaa lasoo gabagabayn doonaa horyaalka seeriya-aada maanta iyo weliba axadda birita ah ciyaaraha ugu xiisaha badan ee dhici doona caawa yuventus ayaa la ciyaari doonto kooxda roma halka latsiyo ay la dheeli doonto kooxda kubadda cagta ee napoli ciyaartaasi ayaa ah tan ugu xiisaha badan sababtoo ah gooldhaliyaha kooxda latsiyo jiri imobile ayaa doonaya in uu dhigo rikoorka gooldhalinta horyaalka talyaaniga haddii uu laba gool dhaliyo waxaana uu dhaafi doonaa higwaa'iin oo labada kun lix iyo tobankii noqday laacibkii ugu gooldhaliska badnaa taariikhda horyaalka dalkaasi talyaaniga lix iyo soddon gool ayuuna rekoodkaasi ku dhigay laakiin imobile oo hadda shan iyo soddon gool leh ayaa jibin kara haddii uu laba gool keeno caawa sidoo kale waxaa ciyaar adag ay dhex mari doontaa kooxaha kalary iyo a c milan dhegeystayaal xubinta ciyaaraha waa nagin
aad buu u mahadsan yahay nuur bukhaari oo xubintaasi cayaaraha nala socodsiinayey haatanna aynu jallaacno dhinaca iyo kaalmaha heesaha waxaana idiin soo qabanayaa codka macaan ee fanaanka salaad maxamed shardi salaad derbi iyo heestii beeni raadma leh codkaasi baxsan ee fannaanka salaad derbi iyo heestii beeniraadma leh waxa ay gebagaba u tahay idaacaddii duhurnimo oo si wada jira halkan idinkala socodsiinayeen nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan dhinaca soo saarista maxamed cabdi sandheere tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
ragani